barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
hor wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah bisha juun waa toddobo sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid a tartan ciyaaraha ah ayaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool loogu qabtay dugsiyada sare iyo jaamacadaha ka jira gobolkaasi ujeeddada ugu weyn ee aan ugu qabannay waxaan ugu kalifay in aanu tartankan qof aan waxbaran ma ciyaarayo marka waxaan ugu qabannay in dhallinyaradu kuwooda saaqidiintaa ay ku dhiiradaan waxbarashada marka la dhaho qof aan waxbaran jaamacadda dhigan iyo qof aan dugsiga saran dhigan tartanka ma ciyaaraya marka la dhaho qofkii wuxuu saaqidka ahaa ayaa waxbarashada ku dhiiranaya waxaa kalood maqli doontaan waraysi ku saabsan waxa sababa burburka qoyska kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn idaacadda balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ciidamada israa'iil ayaa axaddii xabsiga dhigay laba dhaqdhaqaaqayaal falastiiniyiin ah kuwaasi oo soo jiitay dhegaystayaal caalami ah xilli ay dagaal kala hortageen in laga saaro guryahooda ku yaalla xaafadda sheekh jaraax ee bariga magaalada qudus ee israa'iil haysato bilayska israa'iil ayaa axaddii muna al kurd oo saddex iyo labaatan jir ah waxay ka xireen gurigeeda iyadoo markii dambena ay xabsiga dhigeen walaalkeed maxamed oo ay mataana yihiin sida ay qoyskoodu sheegeen labadan walaalaha ah ayaa markii dambe la sii daayey bilayska israa'iil ayaa sheegay in muna el kurd lagu eedeeyey inay ka qayb qaadatay rabshado iyo dhacdooyin dhowaan ka dhacay xaafadda sheekh jaraax sida ay warisay wakaaladda wararka a f b walaalaha reer al kurd ayaa ka mid ah qoysas badan oo falastiiniyiin ah kuwaasi oo wajahaya in laga saaro guryahooda ku yaala xaafadda sheekh jaraax ee bariga magaalada qud mas-uuliyiinta bakistan ayaa sheegay in dad ka badan soddon ruux ay ku dhinteen ugu yaraan konton kalena ay ku dhaawacmeen shil tareen oo ka dhacay koonfurta bakistan xukuumadda ayaa sheegtay in shilka uu dhacay kadib markii tareenka miilaad express oo ka shaqeeya gudaha bakistan uu waddada ka baxay islamarkaana uu ku dhacay tareen kale meel u dhow degmada darki ee gobolka siin mas-uuliyiinta ayaa sheegay in tirada dhimashada ay intaasi ka badan karto iyagoo tilmaamay in shilka uu ahaa mid culus warbaahinta ayaa soo warisay in shaqaalaha gurmadka deg dega ah ee u tegay inay dadka badbaadiyaan ay dhibaato kala kulmayaan gawaarida buuxdhaafisay goobta uu shilka ka dhacay xusmaan cabdulaahi oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada godki oo magaalada shilka uu ka dhacay ee darki ay ka tirsan tahay ayaa sheegay in howsha badbaadinta ay adag tahay islamarkaana ay saacado qaadanayso iyadoo la isticmaalayo mishinno culus si dadka ku dhex go'doonsan tareenada looga soo saaro
tartan ciyaaraha ah ayaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool loogu qabtay dugsiyada sare iyo jaamacadaha ka jira gobolkaasi wariyaheenna cabdikariin olol ayaa ka waraystay qabanqaabiyaha tartankan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka bilowday tartan loo qabanayo goobaha waxbarashada ee gobolka sool ku yaala gudoomiyaha xidhiirka ciyaaraha ee gobolka sool ayaa barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga ee v o a wax ka weydiisay ugu horreyn isagoo magaciisa ku bilaabay ayuu sharaxaad ka bixiyey koobka ciyaaryahanada ay ugu talagaleen goobaha waxbarashada ee dugsiyada sare iyo jaamacadaha oo sannad kasta ay u qabtaan dhallinyarada kala duwan bahda v o aad baad mahadsantiin magacaygu waa magacaygu waa saleebaan ismaan cabdinuur xaashi gudoomiyaha xidhiirka kubadda cagta gobolka sool tartankan waxaa ku tartamaya toban institution oo goobaha waxbarashada shan dugsiyada saraa iyo shan jaamacadaha magaalada laascaanooda tartankan waa tobankaa goobood baa ku tartamaya waxbarasho sanadkiiba mar baanu qabannaa in tartankan muhiimadda uu leeyahay haddii aan u gudagalo waa in goobaha waxbarashadu ay helaan dad jidhahaan u caafimaad qaba iyo maskax ahaan si ay waxbarashadii ugu fududaato annagana haddaanu bahda ciyaaraha gobolka sool faa'iida ayaa noogu jirta inaannu helno dad aqoon leh oo akhlaaqdoodu dhisan tahay inay garoonkii noogu yimaadaan oon tartamadii u qabanno marka bahda ciyaaraha isboortiska iyo wasaaradda waxbarashada iyo laamaha waxbarashada dugsiyada sare ee jaamacaduhu way isku iskama kala maarmaan way isku xidhan yihin sidaan ugu baahannahay dad aqoon leh inay aan tartanno ugu qabanno ayuu koobka waxbarashadu muhiim noogu yahay iyaguna si ay u helaan jaamacadihii iyo dugsiyada sare dad jirhkoodu dhisan yahay oo caafimaad qabo oo maskax fayow oo
tartankan hadda waxa uu ku saabsan yahay sidaad ii sheegtay ciyaaryahanada xarumaha waxbarashada ee ku yaalla magaalada laascanood ujeeddadaad ka leedihiin inaad qabataan oo dugsiyada iyo jaamacadaha iyo dhallinyarada da'da yar aad isugu keentaan oo kale maxay tahay ujeeddada ugu weyn ee aanu u qabannay waxaan ugu kalifay in aanu tartankan qof aan waxbaran ma ciyaarayo marka waxaan u qabanay in dhallinyaradu kuwooda saaqidiintaa ay ku dhiiradaan waxbarashada marka la dhaho qof aan waxbaran jaamacadda dhigan iyo qof aan dugsiga saran dhigan tartanka ma ciyaaraya marka la dhaho qofkii wuxuu saaqidka ahaa ayaa waxbarashada ku dhiiranaya wuxuuna arkayaa in uu waxbarashadii jeclaado marka muhiimadda u qabanay waxaa weeye in dhallinyarada gobolku aysan kubad keliya aanaan u qaban laakiinse ay ogaadaan ay waxbarashadii jeclaadaan bal ka warran inta kooxood dugsiyada ka socda ee halkan isugu yimid oo kale oo ciyaaraya bal iga war waa toban secondary waa gatway secondary nugaal secondary muuse yuusuf secondary iyo ilays secondary iyo iskoolka boodhinka laascaanood boodhin jaamacaduhuna waa ilays university sahal university gols university nugaal university ayaa isugu yimid waxaan dhihi karaa waa shantaa jaamacadood iyo shantaa dugsi sare ayaa tartanka ka qabangelaya haddii aan magacayga ku bilaabo waa magacayga waa iftah axmed maxamed haddii aan ka warrabo tartankan runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay runtii inaan ka qayb galno dhammaan dhallinyarada anagoo ka hadlaya afka dugsiga sare gatway secondary school runtii tartanku runtii wuxuu muhiimad weyn u leeyahay dhallinyarada dhanka caafimaadka waxaan kaloo u mahad celinaya runtii sida weyne muga iyo miisaankale ay u soo qabanqaabiyeen ay u soo agaasimeen dhammaan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha runtii tartankan waxaan odhan karnaa wuxuu dhiirigelin siinaya runtii dhallinyarada waana ku boorinaya runtii mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay waad mahadsantihi wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha runtii aad baan ugu faraxsan inaan ka qayb waxyaabaad rajaynayso oo tartankaasi baliga war kolbart horta sidii rabbi subxaana wa tacaala u qorsheeyen wax kasta horta u dhacaya laakiinse insha allahu tacala waxaan rajeynaya guul runtii inaan ka keeno oo runtii bartii aan hiigsanayay hamigaygu ahaa ee maanta aan u soo labistay aan u soo dhaqaaqay aan bartoon imaana insha allahu tacala inaan ka gaadho haddii ilahi naftay daayo haatanna aan mar kale dib ugu laabanno dhinacii heesaha
daayaha ma ku doogsanaayo nolosha
axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhammaanma barbaarina daayaha ma ku doogsannaayo nolosha nolosha nolosha maysu dhaaranna haa nolosha nolosha nolosha maysu dhaaranna
waxaa marar badan dhaca in dhallinyarada ay guryaha iyo egleelahan ay burburaan iyadoo sabab badan loo aaneeyo arrinkaasi haddaba gabdho badan oo dhallinyaro ah ayaa aaminsan in dumar badan oo la furay ama lala guursaday ay iyaga sabab u yihiin balse aanay ogeyn sida ay ku noqdeen ayaan cabdi oo ka mid a dhallinyarada u kuurgalay arrimahan ayaa sagal siciid faarax oo joogta jabuuti oga warantay arrimahaasi
walaal sagal waad mahadsan tahay magacaygu waa ayaan cabdi xuseen hinaasuhu horta waa wax jira hinaasa haddii la idhaahdo haddii loo dhiman lahaa horta anaaba u dhiman lahaaba hinaasa kuleelkiisa aniga qudhayda laakiin hinaasaha dumarka ayaa u sababa xoolaha hantidaana haddii aad xafidatid dee qof hantidiisa xafido qofna kama qaadan karayo laakiin haddii aad hantidaada iska dayacdid wax wax dayacan qof kastooo arkaaba u qaadanaya waa xoolo bisil
marka waxaad leedahay in la hinaaso oo gabadhii ninkeeda ay ka hinaasto waxaa mas-uulka gabdhaha maadaama raggoodi xafidin waayo markaa sidee lagu xafidi karayaa ragga bal gabdho badana kaa faaidaystaan ninka waxay ku xafidan karaysaa horta khaasatan muweyno gabadhii muweyno la oranayay waa iyada waxa ninkeyga dayacday miyaradu wax dayacan bay aragta miyaradu qof dayacan bay soo xiro kelisay qof qof dayacan bay maxay ahaytay soo qaadatay qofkii dayacnaabaa markii dambe loo soo baraarugay way tidhahdaa nin baa layga qaaday muuyaraduna waxay qaadatay qof cidlo yaala nin walbaba naagtiisu haddii ay iskuud goonayso haddii ay cunto macaan siiso haddii sariir kiitisanoo nadiifa uu ka soo kaco oo dhinacii cuntadii iyo dhinacii gurigiiba ka dheeli tiran ninkii uu arkayo miyaro horta muu raadsadeen haa dhinaca waxaan uga wadaa quruxda dhinaciisa hagaajinta waayo horta soomaalideenu marka u horeysa ay ragka isbaranayaan waan isagaajinaa banaanka marka shukaansiga waan isagaajinaa xabad haddii aan dhalno ambasiyo inaan dheline waan isku dhex dhiganaa haddii meher kugu dhacba khalaas ha meherku markuu kugu dhacaa isleedaa xalkii adoonisa kaadhaya maxaaba kululaya dee ninkii uu dayacmayayo naag kaluu raadsanaya qurux badan uu isleeya tan waatii berigii qurux badnayde bal tusidii u qurux badan oo bal quruxdii lahaata amba se udgoonkii lahaata inaad heshid waayo ragga saddex baa inoo keentay walaaladeen maaha aabayaasheenna maaha wax guriga aan ku xidhxidhano aan samaysanayna maaha waa wax maxay ahayd oy u baahan in la dhayac tiro in la dhaqaalaysto in la qurxisto in la maxay ahayd oy isaga la dayac tiro laga fikiro ilmahaaga intaanad ka fikirin ninkaaga waa inaad ka fikirtid waayo wuu shaqo tegayaa buuq buu dhex gelayaa meel walbuu dhex gelayaa wuxuu doonayaa haa beris buu raadinayaa wuxuu doonayaa ninkii meel ku nasto muwiinadii marka meel uu ku nasto laga waayo waa inuu dee qof labaad raadsado deeda dhaqaalahay noqotay dee horta dhaqaalo la-aan waxma dhaqmaan ilmaa waxaan ilmaa u baahan in wax la siiyo reerkiibaa u baahan ragguna waxay dhaliil ku leeyihiin markay shilinka yaray soo helaan ay ambajaad ku raadsadaan haa furitaanku imanayaayo waayo ilmihiiba wax maadsiisan xaaskaagi waxba maadsiisan iyadii hataa doontidii iyadoo meel kale kuu joogta oonad soo hoysan baad naa kala haweysatay marka dhaqaalahana halkaasay kasoo gelaysaa laakiin anagu ma jeclin lacag dumar hataanu nahay nimankana kuma xidhno xoolo kumana hinaasna lacag maxaad noo siin weyday ee wixii aan isheeda ku aragno ban qeybta dhaqaalahan ka caroonaa marka dhinaca hinaasaha kale markii la fiiriyo waxaa la oran karaa kore gabadhi waxay ka hinaasay markuu ninkii saacada dambe yimaado habeenkii hore uu soo hoyan waayo markuu qoftii ama la hadli waayo ama dee gurigiisi uu ka warhayn waayo markaabay dareemi karaysaa inay wax jiraan uu malaha qof kala bartay uu waqtigiisa qof kala siiyo marka taa waxaa leedahay annagaa u sababa horta labaa keenta mid waa maray barobale inaan ini haysto oo dhib qoys ahaaneed ina haysato oo dhibtaa qoys ahaaneed aniga bareerkayga iga soo duntumisay taas uu ku maqnaan karaa isfahamwaabaa jirta aad isfahmi weydiin uu qofki isleeyahay qofkan way dhib badan tahay adiga isleedahay muxuusaa kuugu kelayaa kadib labadeen iyo isfahmi waaya aya ninkii wuxuu rabaa meel qurux badan quruxduna ma aha weji quruxdu waa qalbigiiyo dabeecadda quruxda iyo nadaafad ahaan weeyaan qofkiiyo nadaafad badan gurigiiyo qurux badan awlaadiiyo qurux badan cunto fiican ood qofkiisiisida ha kuu fiicnaato ha kuu samaato biyo hataad haysatid waa inaad biyo si weel qurux badan aad ugu soo shubtid aad siisid laakiin haddii aad war oradoo xalkaa jikada kasoo qaada aad tidhaahdid hadhow inaad calaacashidoo tidhahd ninkii baa laga qaaday waa inaad jaaniska ugu weyn ninkaaga xaq ugule aad siisid marka taa ragga maxaad oran lahayd qudhooda marka waxaan oran lahaa qofkan waa qof adiga gurigii ku dhex joogta qof intaad reerkoogii kasoo kaxaysay mas-uuliyadeedii korkaad kasoo qaatay waxaa jirta kabdhow aroosa oon weli ilmo dhalin waayo haddiina ilmuhuna qofkuna ilmo dhalin waa aroos reerkoogi lama joogo gabdho qaar waxaa dhici kara waddan kala tegay oon maxay ahaytay qof ka karanayn oo guri cidlaa degan qofka keliya dee weheshanayaana ilmo u ah ee dad u ah ee reer u ah ee dee wehelkeygii ay dugsanaysa waa waa ninkii markuu ninkiina yidhahdo amba jaad baan soo cunayay amba ciyaaraan soo daawanayay amba saaxiibkay baan la maqnaa amba siyaasad baan ku jiray meeshaana waxaa imaansa dhibaato dhibaatadana waxaa u sababa ragga raggu ha ilaaliyaan dumar haddaan nahay qalbigeenu uu jilicsan yahay qalbi xabxab baan nahay ina marka qalbiga dumarka xaaskooga ay ilaaliyaan baa qurux badan dumarkuna waa inay ragkooga nadaafadooda ilaaliyaan teeda labaad sagale horta hadda waxaaba sii jirtaba oo furitaankii iyo khilaafkii iyo dhibaatada keenaya dumarkeena balwad foolxun bay barteen gabdhaha shiishadaha cabaya gabdhaha jaab cunaya raggiibaa balwadii khaatiyaan looga taagan yahay teeda labaad waqtigiibaa isbedelay dumarkii guryaha fadhin jiray ganacsadooyin bay wala noqdeen awlaadii warkama hayaan ninkii warkama hayaan iyagiibaa nin labaad noqdayba marka khilaafka iyo furitaanka dumarka way u badanta iyagaana sababta badan dumar baan anagu saari lahaa
marka waxaad leedahay haddii dumarkii ay kasoo baxaan kaalintooda dumarnimo markaa ragguna furitaanku ma degdegeen haa raggu furitaan horta khalad way leeyihiin raggu dumarkuna way leeyihin hase u badnaadaan furista bilaawgeyga ha lahaadaan dumarku anugu dumar baan ahay laakiin haddana sidii raygayga aan ka hadlay ha iyo waxa aan arkay marka aan u fiirsadeen isku dayay dumar ayaa khaladka iskale dhaqankeeni hore hadda cidna makaarisa dhaqankeeni hore u fiicnaa waayo aasaaska waa hooyada rukunka guriguna waa hooyada hooyadu haddii ay fiican tahay guriga iyo aasaaska iyo ninkuba way fiicnaadaan rag badan oon arkay rag badan oo fiican dumar aan u qalmin qaba haddaan weliba awood u leeyahay aan ka wala furfurinaa gabdho fiican wala dhisi lahaa taasi waxay ahayd ayaan cabdi oo ka mid a dhallinyarada ku nool dalka jabuuti waxay u waramaysay wariyaha v o eda sagal siciid faarax dhegaystayaal weli v o a washington ayaad nagala soconaysaan haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha iyo cabdiqaadir maxamed samakaab
kulantay wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilowna xiriirka kubadda cagta ee qaaradda afrika ayaa ku dhawaaqay inay joojiyeen shir ay ku lahaayeen dalka cameroon kaasoo ujeedkiisu ahaa in lagu sameeyo isku aadka tartanka koobka qaramada afrika ee bilowga sanadka soo socda lagu qabanayo dalkaasi cameroon xiriirka ayaa sheegay in shirkan oo ay ku ballansanaayeen shan iyo labaatanka bishan juun ay u joojiyeen sababa la xiriira xaaladda coronavirus ee galbeedka afrika iyo sidoo kale in saadka shirka uusan u dhammaystirneen xiriirka kubadda cagta ee qaaradda afrika ma aysan sheegin shirka muddada rasmiga ah ay isugu iman doonaan marka laga reebay inay joojiyeen shirkii ay ku ballansanaayeen shan iyo labaatanka bishan juun koobka qaramada afrika oo ay ka qaybgalayaan ilaa iyo afar iyo labaatan dal ayaa bilaaban doona sagaalka bisha janaayo ee sanadka laba kun iyo labaiyo labaatanka waxaana uu socon doonaa ilaa iyo lixda bisha februari dhinaca kalena xulalka kubadda cagta ee caalamka ayaa xalay ciyaaray ciyaaro saaxiibtinimo iyadoo toddobaadka dambe lagu wado inuu furmo koobka qaramada yurub ciyaarihii xalay dhacay ee xulalka ay isku tijaabinayeenna waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey xulalka austeria iyo slovakia ciyaartan ayaana kusoo dhammaatay barbaro eber iyo eber ah oo labadaasi xul ay isla dhaafi waayeen denmarkna waxa ay labiyo eber uga badiyeen xulka bosniya halka ingiriiska ay hal iyo eber uga badiyeen xulka romania scotland waxa ay hal iyo eber uga badiyeen xulka luxemburg oo garoonkooda ay ugu tageen halka moldova ay hal iyo eber uga badiyeen xulka azerbaijan netherland waxa ay saddex iyo eber uga badiyeen xulka georgia norway oo gurigeeda joogtana waxaa labiyo hal ku garaacay xulka griega biljamka iyo kroweshiya oo wada ciyaarina xulka biljamka ayaa hal iyo eber ku badiyey kulamada kale ee saaxiibtinimo ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey xulalka aljeria iyo maali kulankan oo ahaa mid adag ayaa xulka aljeria ay hal iyo eber uga badiyeen xulka maali dhinaca kale horyaalka n b a-da ee kubadda koleyga ee dalkan maraykanka oo meel xasaasi ah maraya ayaa kooxda l a calebris habeenkii xalay ahaa waxaa u suura gashay inay u gudbaan wareega labaad ee ciyaaraha balay ofka kadib markii ay garaaceen kooxda dallas mavericks labadan kooxood oo isku jirba murxay ayaa isla gaaray ilaa iyo game seven ama ciyaarta u dambaysa kadib markii ay kala bixi waayeen lixdii ciyaaroodoo hore ee ay ciyaareen saddex ka mid a kooxda dallas ayaa badisay halka afar ciyaarood ay badiyeen kooxda l a clibers sidaasna waxay ugu gudbeen wareegga labaad ee ciyaaraha balay ofka ee horyaalka kubadda koleyga ee dalkan maraykanka kooxda atlanta ee kubadda koleygana waxa ay xalay garaaceen kooxda filadelfia oo isku arkeen wareegga labaad ee ciyaaraha balay ofka ee dalkan maraykanka labadan kooxood kulankooda oo ahaa mid adag ayaa kooxda atlanta ay la timid halka kooxda filadelfia ay la timid sidaasna ay guusha ku raacday kulankoodii koowaad kooxda atlanta lix kulan oo kale ayaa labadan kooxood u harsan laakiin midii badisa afar kulan ayaa si toosa ugu gudbi doonta fiinalka kooxaha bariga ee horyaalka kubadda koleyga ee dalkan maraykanka wararkeenii cayaarahana waa naga intaa
haatana dhegaystayaal nala dhegaysta mid ka mida kaalmaha heesaha aynu idiin hayno
waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay ruuxay maamushaayo marwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay
midigtow ku haysta hadduu meel xun kaga tegin midigtow ku haysta hadduu meel xun kaga tegin miftaaxii wadnahabow mowlahayga siiyo dhigmadowga beerkiyo waygu wada mushaaxdo waa malaayiginantuye miftaaxii wadnahabow mowlahayga siiyo dhigmadowga beerkiyo waygu wada mushaaxdo waa malaayiginantuye ruuxay maamushaayo marwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay ruuxay maamushaayo marwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay midigtow ku haysta hadduu meel xun kaga tegin midigtow ku haysta hadduu meel xun kaga tegin hablamiiga joogiyo intou muuna leeyahay dumarka magaalada waleemaana oo kale kama muuqanayse intou muuna leeyahay hablamiiga joogiyo intou muuna leeyahay dumarka magaalada waleemaana oo kale kama muuqanayse ruuxay maamushaayo marwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay idaacaddii duhurnimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen cabduqaadir maxamed samakaab iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo
yartu waa magoolo waa misbaax janaado gudcurkii madooba lagu meel maraayo indhuhu maadinayaan yartu waa magoolo waa misbaax madooba lagu meel maraayo